halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa subax sabti ah oo bisha janaayana ay tahay afariyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
deegaanka waxaa ka dhacay abaar laba sana ah iyadoo guwa hore la helinba haddana dayrtii la waayey dhammaan iyadoo carada etoobiya iyo kenya iyo soomaaliyaba abaar baan ay hayso meel loo carara aysan jirin
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cali guuleed oo ka tirsan maamulka degmada buurdhuubo ee gobolka gedo oo ka warramaya abaaro ba'an oo deegaankaasi saameeyey warbixin ayaannu idinka haynaa qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug oo xilka qaadis ku sameeyey wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi iyada oo wasiirkuna uu ku tilmaamay tallaabadaasi mid sharci darro ah qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida sarkaalka uu madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump uu u magacaabay inuu noqdo la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka ayaa sagaal iyo labaatankii bishii disembar khadka telefoonka kula xidhiidhay danjiraha ruushka ee washington wadahadalkan ayaa kusoo beegmay isla maalinkii uu madaxweyne obama dalka ka eriyey shan iyo soddon diblomaasi oo ruush ah kuwaasi oo lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen faragelinta sirdoonka ruushka uu ku sameeyey ololihii doorashada ee maraykanka sarkaal sare oo maraykan ah ayaa wakaaladda wararka e b u sheegay amaba ay ka soo xigatay in maamulka madaxweyne obama ay ka war heleen wadahadallo dhinaca telefoonka oo xidhiidh ah oo ay wadaageen danjiraha ruushka iyo la taliyaha madaxweynaha la doortay ee dhinaca ammaanka qaranka afhayeenka donald trump ayaa sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadlayeen sidii ay madaxweyne trump iyo putin ay u wada hadli lahaayeen xilliga caleemasaarka madaxweynaha la doortay donald trump ee labaatanka bishan januari mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee golaha koongareeska ayaa iyaga oo caraysan ka soo baxay dhagaysiga koowaad ee ay la yeesheen madaxa f b i-da kuna saabsanaa baarista la xiriirta saameynta ay sirdoonka ruushka ku yeesheen ololihii doorashada maraykanka mudanayaasha ayaa dhagaysiga oo aan dhammaan ka soo baxay iyaga oo sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin hogaanka hay-adda f b i-da master comi iyo awoodda uu u leeyahay sida uu sheegay in uu xilkiisa gudan karo xilligan xasaasiga ee dalkan maraykanka uu ku jiro subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da aan ku bilownay xaaladaha abaareed ee ka jira gobolada koonfurta soomaaliya ayaa dadka xoolo dhaqatada ay ku qasabtay in ay isaga hayaamaan dhulka miyiga ah iyagoo maciin bidaya magaalooyinkiiyo deegaanada ku dhowdhow warbixintaasi way noo soo socotaaye haddii aynu ku horumarno
waa tahay sahraay warbixintaas waa inoo socotaa abaaraha laakiin madaxweynaha galmudug cabdikariim guuleed ayaa war qoraal ah oo soo saaray xilkii ka qaaday wasiirkii arrimaha gudaha ee maamulkaasi jaamac xasan salaad hase ahaatee wasiirka ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid sharci darra ah waxaana uu khadka telefoonka ugu warramay anigoo ah xuseen barre walaalow horta madaxweyne aniga xilkaygama qaadin waxaa weeye madaxweynihii hore ayaa warqad qoray warqada uu qoray oo meelahaas magaranaysa social media soo geliyey ayaa aniga igu maqaala waayo madaxweyne xilka iga qaaday meesha anigu kuma ogeyn madaxweyne xilkii laga qaaday ayaan ogaa oo baarlamaanku waxa weye xilkii ay ka qaadeen marka warqadahaas meelahaas social media dadku ay soo dhigdhigayaan baan baan baan baan arkaya laakiin wax xilka qaadisa ama ama ama cid maandheed u laagana maanta xilliga qaado inaysan jirin baan u arka maxaad u malaynaysaa sababta keentay in arrintaasi uu madaxweynuhu ku waxaan malaynayaa waxa weeye waxaan weeye madaxweyne ma jiro waxaa jira maxaa la yihahdaye madaxweyne ku-xigeen loo dhiibay maxaan ku rahdaa shaqadii madaxweyne madaxweynihiina xilkaa laga qaaday oo waxa weye baarlamaanka xil ka qaaday marka madaxweyne xil laga qaaday seebuu qof kale xil uga qaadaya mudane jaamac ma waxaa jira khilaaf u dhexeeya adigii madaxweynaha oo gaara maya khilaaf ma jirin anagu dareenka shacabka ayaanu inta badan aanu ka turjumanay oo aanu aaminsanayn in waxa weye dareenka waxay dadku ay tabanayaan laga maxaan ku rahdaa laga shacsiyo dhammaan dadka reer galmudug taasna waxaa muujiyay baarlamaankii galmudug marka anagu waxaan taageernay barnaamijkii ay madaxweynaha xilka kaga qaadeen baarlamaanka galmudug marka saasaa warqadaas keentay oo waxa weye ay ku timi meelahaan ku arkay maadaama uu madaxweynaha wada shaqayn idinka dhexayso goorma ugu dambeysay oo aa wada hadasheen adiga iyo madaxweynaha galmudug madaxweynaha muddo hore ayaan isku kaadamaysay wadahadalkaya waxa weeye waayadan dambe wadahadalkayada uma san ma garanaysa sidii loo baahnaa musan laakiin sida muuqata haddii madaxweynaha saaad sheegtayba taladii laga qaaday soo maaha idinkuna in dhammaantiin aad xilka wareejisaan maadaama madaxweynihii idin soo magacaabay saaad sheegtay shaqadii laga qaaday ho hadda ma aha xilka ayaan wareejinayna waxaan wareejinayna waxa weye ciddii markii nagala wareegi lahayd inay timaado marka annaga hadda kursamayaal baan nahayo xilkii waan ku simanaa waxa weye ciddii la rabay inay la wareegto marka ma nihin hadda maxaa la ihahdaye maaha xilligaan inaan waxa la power vacum inaan abuurno ma aha marka waxay tahay inaan waxa weeye markii golo kale la sameeyo xukuumad kale la sameeyo inaan waxa weeye xilka ku wareejino waa tahay haddaba muranka ku saabsan xilka laga qaaday maadaama uu tahay wasiirkii arrimaha gudaha ee u xil saarnaa ammaanka iyo nabadgelyada ma laga yaaba in arrintaasi khalkhal ku keento nabadgelyada lafteeda walaal nabadgelyadu awalba waxa weeye caga badan kuma fadhiyin galmudug waxa weeye muddadii ugu dambeysay sanadkii iyo barkii ugu dambeeyey waxa weeye deegaanada galmudug waxa weeye qalalaasuhu iyo dhibku aad buu ugu badanayey maxaan ku rahdaa qabaalaadka dagaaladooda aad buu ugu badanaysay deegaanada maamulku ka teliyey oo dib loo qabsaday waxa weeye oo ay qabsanayaan kooxo kale oo kasoo jeeda waxa weye aad bay u badanaysay marka taasna waxa weeye maamul xumada magaranaysa ay jirtay ayaa sababtay marka wax badan oo hadda magaranaysaye ay ku taagnaa ma jirin marka haddii aan laisku tanaasulin oo waxa weeye uusan madaxweynuhu aqbalin waxa weye go-aanka baarlamaanka ayaa waxaa laga yaabaa inay waxa weeye keento qalalaase inay keento marka madaxweynaha ayay tahay inuu aqbalo go-aankii ay baarlamaanku qaadeen xilka kaga qaadeen maadaama hadda ka hornay iyagu xilka iyo kalsoonida siiyeen
wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug jaamac xasan salaad oo khadka telefoonka igu warramay halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanna haddaan dib ugu noqonno warbixintii la xiriirta xaaladaha abaaraha ee ka jira guud ahaanba soomaaliya roobabkii oo aan di'in ayaa sabab u noqday sanadkan abaaro sii daba dheeraaday waxaana taasi beddelkeeda ay dadka xoolo dhaqatada ah ay kala kulmayaan xoolihii oo intooda badan ka dhammaaday iyo dadka reer guuraaga ah oo gobollada laga soo sheegaya inay qarka u saaran yihiin inay u geeriyoodaan haraad iyo gaajo iyadoo meelaha qaarkoodna la sheegay inay dadba ku dhinteen wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi
degmada buurdhuuba ee gobolka gadow waxa ay ka mid tahay magaalooyinka dalka ee ay soo gaarayaan dadka reer miyiga ah ee ay soo barakicisay abaarta ku dhufatay dalka gaar ahaana gobolka gadow waxaana degmadaasi maalmihii ugu dambeeyey gaaray in ka badan boqol iyo konton qoys oo reer guura ah kuwaasoo haatan ku dhibaataysan gudaha magaalada buurdhuubo sidaasna waxaa v o a u sheegay cabdiraxmaan cali guuleed oo ka mid ah maamulka degmada buurdhuubo deegaanka waxaa ka dhacay abaar laba sano ah iyadoo guur hore la helin ba haddana dayrtii la waayey dhammaan iyadoo carada etoobiya iyo kenya iyo soomaaliyaba abaar baan ay hayso meel loo carara aysan jirin abaartaasaa dhacday dad badan baa soo qaxay degmada buurba kusoo qaxay ilaa boqol iyo konton qoys baa kusoo qaxday cudurro iyo jadeeco iyo shuban baa ka dhacay hal hay-ad oo la yidhaaha turukada daawo keeni jirtayna bishii kow iyo tobnaad bay ka lago laabatay degmada oy ka joojisay shaqadii ka waday adiga dhakhaatiirta hore u joogtay wixii ahaa daawadii ka haray baa lagu duray tallaal baa loo sameeyey boqol iyo konton cunug baa la tallaalay dhibaatadaasa ka jirta degmada buuraba abaar ba-anoo ka dhacday ay sababtay adeer waxay saamaysay abaarta xoolihii waa dhammaadeen wixii geel lahaa wixii u haray waa keen koonfur bay aadeen ilaa kismaayay galeen wixii ari ahaa waa dhammaaday wixii loo awootay wixii ka dhammaaday wixii ka dhammaaday maana wixii kale waxay la soo galeen webiga magaalada buurwa marka aad baa loo soo buuxiyey in balalkii ka baxayey dadka xaddiga uu leeyahay la waayey hadda iyo qarka u saaranta wararkan iga soo gaaraya degmada ceel berde ee gobolka bokool ayaa sheegaya ilmo yar oo lix jir ah ayaa u geeriyooday haraad iyo oon dartii halka ay gudaha degmada ceel berde ay ku dhibaataysan yihiin boqolaal reer guura ah oo ka soo hayaamay dhulka miyiga ah ee ku teedsan degmada ceel berde guddoomiyaha maamulka degmada ceel berde ee gobolka bokool cabdirasaaq caweer cumar ayaa ka hadlaya dhibaatooyinka biyola-aaneed ee ka taagan nawaaxiga degmada ceel berde ee gobolka bokool muddooyinkan dambe roobab kama diin deegaanadan abaaro ba-an ayaa ka jira waxaa ugu sii daran oo abaartii cunto la-aantii sii dheer oo hadda dhibaatada u badan biyo la-aan ma laha ceelal riig ah in ka badan sagaashan kilomitr ayay isku jiraan xudur iyo ceel berde wax ceel ah kuma yaalo dhulkaas baadiyaha dadkii ku nool iyo xoolaha ku nool oo daaq fiican aan haysanin oo daaq la-aan iyo abaarihii haddana waxaa usii dheer biyo la-aan hal ceel oo riig ah ayaa ku yaala ceel berde ilaa iyo boqol iyo soddon kilomitr boqol iyo afartan kilomitr dhinaca bariga oo dhurey ilaa gorayaale dhulkaas biyo ma laha isagana waa wax ceela kuma yaalo yeed ilaa aato dhinaca kale qurac jooma ilaa abeersaalo iyagana biyo ma laha abaarahaas oo aad dadkii ay biyo la-aan iyo xoolihii oo dhammaaday qiyaastii arigii iyo lo ayay u badan yihiin xoolaha ay dadkan haystaan ku dhawaad kala badh way dhinteen xoolihii waxayna u dhimanahayaan oo biyo la- abaartii usii caws la-aantii iyo daaq la-aantii usii dheer biyo la-aan oo hadda dhibaatada ugu badan ay ka jirtaa wararka ka imaanayo dhinacaas yeed waxaa la sheegahayaa in gabadh lix jir ah ay meelahaas ugu dhimatay iyadoo xuduudda ay sii gelayso dhinaca ethoobiya kasii hayaamahayaan dhinacan degmada yeed gobolka gedo oo ka mid a meelaha ay xoolodhaqatadu xoolahooda ku waayeen ee abaartu galaafatay ayaa odayaasha dhaqanku waxay bilaabeen kulamo ay dadka ugu baaqayaan inay isku gurmadaan oo ay caawiyaan dadka ay soo barakicisay abaarta iyagoona ka hadlay xaddiga inta ay la eg tahay abaarta ku dhufatay deegaanada gobolka gedo nabadoon faarax hirag guuleed waxa uu ka mid yahay nabadoonnada gobolka gedo waa nabadoon faarax ira guhaad weye nabadoon faarax ira guhaad nabadoonada gobolka nabadoonada ugu waaweyn wey bulaxawo ilaa dolow ilaa luuq dadkooda si ba-an bay abaarta iyay u saamaysay dadka iyo duunyadaba way saamaysay dadka xoololeyda ah xoolihii waa kasoo dagaageen waad ogtihiin inay magaalooyinka soo galeen garbaare iyo buurdhuba iyo alwaaq iyo baar dheere meelaha hadda dad daawo ka yimid oo meelahaas hadda luuq iyo bulaxawo iyo dolow meelaha hadda ay usoo haajiraan oo xoolahooda ay soo aadaan bay ahayd meelaha hadda baar dheere oo maaragtay deegaanka hadda ugu raanbu ahaa marka abaarta la yidhaahdo dadkii ka yimid luuq iyo muxuu ahaa bulaxaawo iyo dolow waxay soo saameeyeen deegaanka baar dheere iyo isugu yimaadeen xoolahoodii iyadii laftooda dadkii soo barakacay oo duunyada iyo xoolaha lasoo barakacay laftoodii bay saamaysay oo abaartii xoolihii markay deegaanka isugu yimaadeen dadkii oo dhan aad bay u saamaysay hadda waxaana soo gaarahayo beledkan aad hadda ugu soo xarooday dadka hadda tuulooyinka deganaa waxay galeen webiga oo beerahay galeen dadkii tuulooyinka deegaanka ku deganaa iyo xoololeydii naftooda waa soo barakaceen beledkay kusoo xaroodeen robabkii xilliyada guuga iyo dayrta oo aanan si wanaagsan oga di'in gobollada dalka soomaaliya iyo colaadaha u dhexeeya dhinacyada isku haya soomaaliya ayaa sii adkeeyey nolosha dadka xoolodhaqatada ah ee ka soo barakacaya deegaanada miyiga ah ee gobollada dalka soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haatana suudaan madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa ka qaaday tallaabo uu ku khafiifinayo cunuqabateyntii saarneed dalka suudaan oo maraykanku uu kusoo rogay sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii haddaba saameynta tallaabadan ay yeelan karto iyo sababaha keenay in uu wakhtigan madaxweyne barack obama uu ka khafiifiyo cunuqabateyntii saarneed suudaan waxa ay tahay ayaa xuseen barre aadan waxa uu ka wareystay fiidow maxamuud fiidow oo ka tirsan diblomaasiyiinta safaaradda soomaalida ee dalka suudaan
sida ku cad warbixinta lasoo saaray ee washington ay soo saartay waxay tahay in laga qaab laga qaado maadaama saarnaay cunuqabateen soo bilaabatay kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii xilligaas oo albashiir iyo markaa lagu hideeyey darfur in dhibaatay kaceen iyo sidoo kale iyo in argagixisada wadamada taageera inay kamid tahay xiliya noocaasa marka waxaa lagu lagu cadeeyey warqada ku qoran ama go-aanka kasoo baxay washington lagu leeyahay waxaa laga qaaday in socodkii dhanka ganacsiga sudan la geeyo oo dhanka weliba technolojiyada iyo waxyaabaha dhankan laiska kaashado maxay ahayd beeraha iyo horumarintooda dhanka wax soo saarka beeraha iyo arrimo noocaas oo dhanka ganacsiga iyo wax soo saarka ah oo adiga maalgashiga iyo labadaas intaasa laga qaaday inkastoo haddana lagu sheegay warbixinta laftarkeeda in dhanka hubka weli ay sii tagnaa doonto maadaama madaxweyne albashiir dacwadooyin dambiye wadaraadiya lagu haysto ay leeyihiin welina way taagan tahay taas laakiin wax laga qaado un waa dhankii dhaqaalaha iyo iyo iyo iyo maalgashiga u badan tahay cunaqabateyntani nolosha dhaqaale ee dalka suudaan sidee bay u saamaysay aad aad umahadsan tahay arrintan weliba xilligan hadda kusoo beegmatay ayaa waxay tahay xilli xasaasi ah dowladda suudaan oo ay dhibaatooyin fara badan ay dhanka maxay ahaatee nolosha ay dadka suudaaniye suudaaniyiinta ah aad dhibaatooyin badan ay ku jireen labadii kun iyo kowdii markay koonfurta suudaan ay ka go-do suudaanta inteeda kale oo iyagu ahayd dhankii meeshii dhaqaalaha ugu badan ay kasoo geli jireen dowladda suudaan dhankan shidaalka waxaa jira in dhaqaalaha dalka suudaan oo hoos u dhacayay mar walba maalin maal kasii dambeysana duruufo iyo dhibaatooyin fara badan ay ay wadanka suudaan oo soo wajahaysa marka intaa waxay kusoo beegmatay xilli xasaasiya oo weliba doolarka xataa laftarkiisa qiimihiisa lacagta gudaha ee jineega suudaaniga la yihahdo oo aada u sara kacay weliba xawli aada u sarreey ku socday maciishadii qaaliyowday marka xilliyadan oo kale lagu soo beego marka waxay umoodaa dowladda suudaan xukuumadda hadda jirta inay ku yeeladan saameyn badan marhaantan wax badan culeys saarnaa horay looga qaadi doono maadaama bangigii iyo ganacsigii inkastoon lagu sheegin laakiin haddana xawaaladihii la diri jiray iyo wax soo gelitaankii inuu wax doolarka wax badan iska bedelo dowladda suudaan ilaa hadda arrintan ma ka hadashay waa ka hadlay wasiirka arrimaha dabadda ibraahim ganduur ayaa war-saxaafeed soo saaray wuxuu ku sheegay in dowladda suudaan ay aada ugu faraxsan tahay inay laga qaado go-aankaasi wuxuu yidhi iskama imaanin in la sameeyo ama xiriirkan laga qaado waxay ahayd wadahadal labada kun iyo lix tobankii soo bilowday ilaa hadda soo socday wuxuu yidhi waxaan iska kaashanay dhankan la dagaalanka tahriibka oo suudaan marin u ah waxaan iska kaashanay in dadka ganacsiga bini-aadamka waxaan iska kaashanay sida argagixisada loo loo looga looga hortegi lahaa arrimo noocaasaan iska kaashanay kadib ayaa imaata u leeyahay waana sii wadi doonaa sidoo kale waxa uu munaasabad ugu dhigay iyadoo suudaan ay maalmihii lasoo dhaafayay shirkii shir markaasi madasha shirarka wadahadalada dalka suudaan kasoo wada qaybgaleen dhawaan soo gabagaboobay waxa uu sheegay in wadahadaladaasi iyo heshiisyadii darfor iyo dhanacyadiisa haye ay ku wada shireen magaalada khartuum qayb ka aheed uu leeyahay in laga qaado marka marka siyaasadii gudaha ayuu siyaasadii dabadda isku xiray marka wuxuu leeyahay markii la arkay gudaheena markaan isku xirnay ayaa dabadiina la bilaabay in markaasi nagala qaado cunuqabateyntiina saarneyd
fidow maxamuud fidow oo ka tirsan diblomaasiyiinta safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan ayuu kaasi ahaa goordhoweeta khadka teleefoonka wuxuu ugu warramayay xuseen barre aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington aqalka hoose ee baarlamaanka dalka nigeria ayaa u soo jeediyey madaxweyne buhari in uu siiyo magangeliyo madaxweynaha dagaalka uu ku socdo ee dalka dariska la ah ee gambiya yahya jaame shiika odawa ayaa warkan ka soo dirtay abuja sahre cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa
dalka gambiya ayaa galay jahwareer siyaasadeed bishii disembar ee sanadkii tegey kadib markii madaxweyne yaaya jaamac uu ka biyadiiday inuu aqbalo inuu xilka ka dego oggolaadana inuu ka adkaaday aadama boro doorashadii disembar koodeedii dhacday tiro ka mida sharci dejiyaasha dalka nigeria ayaa ka xaajoonaya soo jeedin horudhaca iyada oo toddobaadkan khamiistii maalinkii ahayd ay soo jeediyeen in la doonayo inay qayb ka noqoto dadaalada dhowrka ah ee la wado in madaxweynaha dalkaasi galbeedka afrika ku yaala ee yar loo soo jeediyo in magangelyo siyaasadeed uu ka helo dalka nigeria maxamed zoro oo ah xubin ka mida wakiilada aqalka hoose ee baarlamaanka dalka nigeria ayaa soo jeediyey in loo soo jeedinayo magangelyo siyaasadeed inuu qaato madaxweynahaasi taasoo uu sheegay inay noqonayso iskudayga ugu fiican ee nigeria dalka ay dariska yihiinee gambiya ay ku caawinayaan in dib u xasilooni uu helo waa arrin iska caadi ah iyo xeerka dhaqanka diblomaasiyadeed in martigelin la sameeya haddii ay noqoto soo jeedinta madaxda dalalka iyo haddii uu qofka madaxweynaha daleed ah ee looga adkaaday doorasho in la siiyo magangelyo uu weydiisto waana taa sababta hadda aan u rabno sharci dejiyaal ahaan inaan xoojinno dadaalka madaxweynaheena nigeria genaraal moxamedu buharo wuxuu intaasi ku daray soro inay jiraan laba arrimood
We have Nigerian banks doing business in the Gambia. We have airlines from Nigeria flying to Gambia. We have invested so much danaha istaraatiijiyadeed ee nigeria waxaan leenahay bangiyo nigeria oo ganacsi oo ku yaala gambiya waxaan leenahay diyaarado ganacsi oo ka duula nigeria una duula gambiya waxaan sidoo kale dhaqaale badan gelinay iyo tababaro hogaamiyeyaasha kala duwan ee gambiya waxaa jira warar badan oo laysla dhex maraya kuwaasoo sheegaya in jaamac uu xilka u dhiibayo isaga oo ka cararaya in maxkamadeyn caalami ah lagu sameeyo xukunkiisii muddada laba iyo labaatanka sano ahayd ee dalkaasi gambiya ayaa ahaa miduu ku dahaarnaa sida la sheegay eedeymo xadgudubyo xuquuqul insaanka ka dhanka ah magangelyadan siyaasadeed siinteedana ay tahay mid jaamac loogu soo jeedinayo inuu xilka ka dego sida uu leeyahay jezona azuzu oo ah nin aad looga yaqaan dalka nigeria ahna dadka u ololeeya arrimaha bulshada azuzo ayaa waxa uu ololeynayaa dimuqraadiyadda wuxuuna u arkaa soo jeedintan ee lagu siinayo magangelyada siyaasadeed hogaamiyahaasi in ay tahay wax fiican laakiinse waxa uu shaki gelinayaa haddii nigeria ay arrintana xajin karto heshiiska magangelyada ee ay siinayso madaxweynaha gambiya yaaya jaamac waad xasuusataan arrinkan oo kale oo ay qabsatay charles taylor charles taylor oo ah hogaamiyihii hore ee caanka ahaa ee dalka liberia ahaana dembiyo dagaal ayaa laga siiyey magangelyo siyaasadeed oo muran badan uu ku dahaarnaa dalka nigeria muddo haatan laga joogo toban sano waxaase markii dambe ay nigeria danta ku qasabtay inay ogolaato taylor in lagu maxkamadeeyo seraleon maxkamad ku taalla nigeria ayaa ah waddan ku caan ah martigelinta dhowr madax dalal afrikaana sida felix molum oo ahaa madaxweynihii hore ee jaad iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad barre arrinka yaaya jaamac madaxweynaha dalka gambiya ee haatan ayaa waxa uu yimid markii nigeria ay noqotay madaxa dalalka dhexdhexaadinta waddankaasi ka sameynaya mushkiladiisa taagan haatan bishii horena guddoomiyaha ururka ekowas ellen johnson sirlef oo ah madaxweynaha liberia ayaa gabadhaasi waxa ay hoosta ka xariiqday sida loogu baahan yahay in dalkaasi mushkiladiisa xal laga gaaro ka hor inta aan la gaarin sagaal iyo tobanka bishan janaayo markaasi oo ah xilliga ay ku eg tahay madaxweyne yaaya muddadiisii xilka inuu ku wareejiye ay ahayd laakiinse ayadoo lix cisho uun ay ka dhiman tahay muddadaasi ayaa weli madaxweyne jaamac waxa uu ku dhegan yahay awoodda inuu gacanta ku sii hayo
warbixintii waryaha v o eda shiika udwa ay kasoo dirtay magaalada abuja waxaana la socodsiinaysay saare cabdi axmed halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh oo inala socodsiiyo
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownay waxaa maanta dalka gabon ka furmaya koobka qaramada qaaradda afrika ee sannadda koobkan ah kii kooiy soddonaad ee qaaradda afrika ay qabato ayaa sannadkan waxaa ka qaybgelaya dalalka gabon oo martigelinaya koobka guinea bissaw algeria zimbabwe ivory coast togo burkina faso cameroon tunisiya senegal jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo iyo morocco labada kulan ee ugu horraysa ee koobka ee maanta dhacaya waxaa kooxuhu ay isku arki doonaan gabon ayaa waxay la kulmi doontaa guinea bissaw xulka burkina fasona waxay is arki doonaan dalka cameroon dhinaca horyaalka brimer liagana waxaa maanta dhici doonaa kulamo dhowr ah oo ka tirsan horyaalkaasi naadiga tottenham hotspur waxa ay martigelin doontaa naadiga west bromich albion kooxda banley ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga southampton ee f c barnmouthna waxay u safri doontaa kooxda hall city kooxda sunderland oo ka cararaysa in horyaalka heerka labaad loo celiyana waxay la ciyaari doontaa naadiga stoke city naadiga swansea city ayaa waxa iyana martigelin doontaa kooxda arsenal watford iyo waxaa kulmi doonaa kooxda middlesbra westerham unitedna waxay is arki doonaan kooxda crystal bales kooxda lester city ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga hoggaanka horyaalka brimier liaga haysa ee chelsea berina waxaa ciyaari doonaa kooxda everton oo martigelin doontaa kooxda man city halka naadiga manchester unitedna ay garoonka old trafford kula kulmi doonto kooxda liverpool oo ah ciyaarta toddobaadkan ugu xiisaha badan laba kulan oo ka tirsan horyaalka zeri aada dalka talyaaniga ayaa sidoo kale maanta la ciyaari doonaa kooxda coroton waxay la kulmi doontaa naadiga bolonya inter milanna waxay martigelin doontaa naadiga kievo verona dhinaca horyaalka dalka spain haddii aynu eegno kooxda leganes ayaa waxay la kulmi doontaa kooxda atletic bilbao naadiga barcelonana waxay is arki doonaan kooxda lesbalmes oo garoonka cabnu ay ku ciyaari doonaan atletico madrid ayaa martigelin doonta naadiga real bets halka kooxda deportivo lacroniana ay ciyaar adag kala hortegi doonto naadiga villareal xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya wararkii u dambeeyey ciyaaraha caalamka halkaad kala socotaanna waa v o a haatana dhegeystayaal aan ku wadanansano mid ka mid a heesahan saaka idinku talagalnay
hagaag farxiyo fiska ayaan codkeeda idaacaddii aruurnimo ku soo gebagabaynayna xuseen barre aadan iyo anigoo ah saare cabdi axmed buuxaan idin leenaha intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
aygu qaraarine iga quuso ii maqalantide wadada ku qulqul